subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax talaadaha bisha oktoobar waa sagaal sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan howjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
sheekhu markii uu dhanka hawshaan uu dhanka dowladda usoo wareegay wadahadallada waxay ka mid ahaayeen in si wada jir ah oo qodobaysan laysla garan karo dalka iyo iyo deegaanka iyo ummaddan dan u ah ay u wada howlgalaan
kaasi waa wasiirka hore gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya oo dowladda ku eedeeyey inay sheleen mukhtaar robow waa mukhtaar robow uga baxday ballamihii ay la gashay qaarkood
dadkaygii iyo anigaba isku boorinay inaannu meeshaan waxaa lagu joogaa waxbarasho ee inaannu bilowno waxbarasho waxaannu ka bilownay marka ifsiin aniga iyo laba wiil laba gabar iyo iyo wiil iyo aniga dhegaystayaal codkaasina waa konton iyo shan jir soomaali ah oo dhigta dugsi sare warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaad kaloo maqli doontaan soomaali murashax ka ah dalka kanada oo aannu waraysi idinka hayno marka horese waxaad kusoo dhawataan warkii caalamka bred kabana oo noqday garsoorihii ugu cusbaa ee maxkamadda sare ee maraykanka kadib ansixin soo daashatay ayaa wacad ku maray inuu dacwad kasta u dhagaysan doono ku dhagaysan doono qadarin iyo maskax furan garsoore kabana oo aqalka sanadku ansixiyey ayaa isagoo munaasabaddii dhaarintai aqalka cad jooga ka sheegay in qof kastaoo maraykan ah uu xaqiiqsan karo inuu noqonayo qof dhexdhexaad ah oo cadaaladda aan dhinacna uga xaglin sideedda garsoore ee kale ee maxkamadda sare tiro mudanayaasha sanadka jamhuuriga ah oo iyagu muhiim u ahaa ansixintiisii kuwaas oo ay uu weheliyo madaxweyne donald trump ayaa daawanayey kavana oo la dhaarinayo waxaana dhaarinayay antony canada oo garsoonihii maxkamadda sare iska casilay
dowladda turkiga ayaa shalay ka dalbatay dowladda sacuudiga inay baarto qunsuliyadeeda istanbul si ay uga baarto wariyaha sacuudiga u dhashay ee la laayahay jamaal koshaki oo konton iyo sagaashan jir ah ayay baaris ay samaysay dowladda turkiga ku qanacday in lagu dhex dilay qunsuliyadda dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa toddobaadkii hore shaaciyey inay sacuudigu diyaar u yihiin baaritaan ay dowladda turkiga ku samayso xarunta qunsuliyadda ee istanbul ee laga shakisan yahay balse ma cadda in dowladda sacuudigu ay aqbashay codsiga uu turkigu ku dalbanayay in la baaro qunsuliyadda ku taalla magaalada istanbul ee la filayo ayna u arkaan dowladda turkigu in uu ku dhintay wariyahaasi madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in madaxda sacuudigu ay u baahan yihiin inay iyagu caddeeyaan in uu wariyahani si nabada oga soo baxay xafiiska qunsuliyadda ee ku yaalla istanbul kadib markii uu talaadadii toddobaadkii hore tegay isaga oo raadinaya in uu helo dukumenti la halmaala aroos u soo socda oo dhowaan uu geli lahaa
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay inaysan sax ahayn in sheekh mukhtaar robo a mansuur oo horey uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab marna noqday ku-xigeenka hogaanka ururkaasi uu u tartamo madaxweynenimada koonfur galbeed arrintaas iyo wakhtiga ay dowladdu ka hadashay ayaa hadalhayn badan bulshada ka dhex dhaliyey maadaama ay muddoba caddayd qorshaha sheekh mukhtaar robow inkastoo dowladda iyo sheekh mukhtaar rowoba ay ka hadleen is-afgaradka ay gaadheen haddana ma jirin wax faahfaahina oo warbaahinta laga siiyey heshiiskaasi siduu xiriirkooda ku bilowday iyo weliba qorshahooda cabdirashiid cabdulaahi maxamed waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre horena u soo qabtay guddoomiyaha gobolka baay sidoo v o eda la wadaagay isaga ayaa bilaabay wadahadallada wadaxaajoodka labada dhinac jaambulle jaamac ayaa ugu horreyn weydiiyey cidda wadahadalka bilowday iyo sidii uu u dhacay waxaan rabaa in aan halkaa ka caddeeyo wadahadalka sheekh mukhtaar rubow iyo dowladda dhexe federaalka uu maanta madaxweyne ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo ma ahayn mid iyaga u bilowday wadahadalkaasu dowlado ka horreeyey way jireen balse dhabta marka laga hadlayo wadahadalkaasu qofka hor gundhiga u ahaa ama horseedka u ahaa madaxweynahana ku wargeliyey magaranaysaa dowladdana oo u horseeday in arrintaasu kala shaqeeyo aniga oo cabdirashiid cabdullaahi ah markaasna ku magacaabnaa wasiirka gaashaandhigga ayay ahayd wadahadalladaasna in badan oo ka mid ah qaabkii loo wada hadlay iyo ballamihii la wada galay dhanka dowladda federaalku kamaysan fulin walow siyaabo badan ay isku daydeen dowladda federaalku in howlo badan oo sheeqa iyo arrimihiisa la fududeeyo haddana ma suurtoobin taasna waxaanu u dhaliilanaa ama aanu isleenahay waayah dhaliisha dhaliisha waan u imaanaynaa mudane cabdishiid waxaan rabaa inaan ku horumarno si ay dhaliishaadu ay bal u noqoto mid ay dhegeystayaasha ku qanci karaan iyo mid kale in aad noo sheegto maxaa ka mid ahaa heshiiska khaasatan qodobada laisku afgartay oo ay dowladdu ka soo bixi weyday waxaa ka mid ahaa sheekhu markii uu dhanka hawshan uu dhanka dowladda usoo wareegay wadahadallada waxay ka mid ahaayeen in si wada jir ah oo qodobeysan laysla garan karo dalka iyo iyo deegaanka iyo ummaddanu dan u ah ay u wada howlgalaan oo shaqo fiican oo la garan karo la wada qabto balse nasiib darro ma dhicin taas waxaa dad badan oo soomaaliya ay isweydiinayaan oo dadka qaarkood ay su-aal ka qabaan sheekh mukhtaar robow in uu asaga iyo al-shabaab ay kala fikir duwanaadeen ayuu sheegay laakiin in uu fikirkiisii ka tanaasulay raaligelina ka bixiyey ma sheegin marka ma laga yaabaa in aragtida dadweynaha ay ka qabaan ay dowladda dib u soo gocotay oo ballamihii hore ay galeen ay uga baxeen ma jirto arrintaas aragtidaas waa aragti qaldan maxaa yeelay sheekh mukhtaar bishii sideedaad laba kun laba iyo tobankii ayuu shabaab ay isku fahmi waayaan arrimihii ay dalka markaas ay ku joogeen taasaana keentay inuu iska beri yeelo kana tago geligeed meel banaana ka dega ka dego lix sano ayay hawshaan wadahadallada soo socdeen shaksiyanana hawshaasu ku hawlanaa laakiin midaan dowladda hadda jirta marka aan usoo daadegno ma ahayn mukhtaar in uu u hadli waayey ama uu iska beri yeeli waayey ama shabaab mowqifkiisa wacdiin waayey taasoo dhan waa madaxabaabin si kastoo loo dhigaba maxaa yeelay waatii ugu horreyntii uu caddeeyey shabaab waxay yihiin waxay ku kala tegeen markii labaadna si cad oo qeexan waa tuu u tilmaamay markii masiibadii ay ka dhacday afar iyo tobankii bishii oktoobar sanadkii lasoo dhaafay zobe taas marka waxay caddaynaysaa sheekh mukhtaar in si aan lalaaxad ku jirin warkan uu cad yahay waadaxna uu yahay arrintaasoo ay banaanku isaga dhigay oo markii dambena dagaallo lala galayo shabaab wiil wiilkiisa cabdullaahi mukhtaar uu ku dhintay marka waa maraxabaabin iyo dano kale laga leeyahay iyo siyaasadayn marka laleeyahay mukhtaar iskaba beri yeelin iyo shabaab iyo arrimahooda m kama hadlin iyo marka laleeyahay waa maraxabaabin baan u aragnaa dhinaca kale haddii laga fiiriyo mudane cabdirashiid wasiir ayaad soo ahay dowladdan hadda jirto waad u dhuunduleeshaa wadahadallada ayaad hogaaminaysay xaggee ayay wax iska bedeleen markii la wada hadlay sheekh mukhtaar uu u diyaargaroobay qorshaha ololaha doorashada koonfur galbeed muddana la hadal hayay inuu tartamayo warqadda ka soo baxday wasaaradda amniga iyo isbeddelku xagguu ka yimid arrintaasu waa arrin u baahan in dowladdu ay caddayso meesha isbeddelka ka yimid marka loo eego waraaqda qoraalka ay soo dhigeen baraha bulshada laakiin marka sida kale arrintan kaaga warbixiyo aniga ka wasiir ahaan markaan wasaaradda gaashaandhigga hogaaminayay hadafka guud ee wasaaraddu ee xasilinta dalka iyo amniga in lagu soo dabaalo dalka waxaa ka mid ahayd in in allaale intii ka mid ah nimanka nabaddiidka iyo nimankii kale ee maxaa la dhahayay ku howlanaa dhibaatooyinka dalkaba haddii ay suurtoobayso macquulna tahay intoodii ku habboon wadahadal lala galo intoodii aan ku habboonaynna dagaalka iyo xabadda lala lagu liso taasina ay istraatijiga dawladdu ahayd laakiin nasiib daro bilihii ugu dambeeyey dawladdu kuma hawlanayn in shabaab lala dagaalamo innaba waxayna ku mashquulsanayd inteeda badan maamul goboleedka iyo siyaasadda iyo hiigsiga labada kun iyo labaatanka marka taas ayaa ka marin habaabanaysa hawlihii asalka u ahaa in dalkaana xasiloobin lagu soo dabaalo markaad eegtid arrimaha quseeya qadiyadan hadda aan ka hadlayno madaxweynaha ayaa afkiisa ku dhawaaqay inuu cafis fidiyey sheekh mukhtaar ololihiisa doorasho iyo arrimihiisa muqdisho kasoo bilaabay ilaa afhayeen baarlamaan bay wada fadhiseen isaga iyo musharaxiin kale oo koonfur galbeed u sharaxan intaa haddii ay wax jiraan dawladduna ay agaasinkeeda iyo hawlaheeduna ay saarsan yihiin in sheekh mukhtaar ay la fadhiistaan oo arrimaha ay waraaqda kusoo qoreen ay ku tilmaameen ururo caalami iyo ayaa wax nagala dhexeeya arrintaasu ayay markaa kala hadli lahaayeen laakiin waaga inuu beriyo ama saacaddu gacankeega u garaaco marka mukhtaar uu baydhabo ka dego bulshadii soo dhaweyso waa waa arrin loo arkayo mid dana kale laga leeyahay oonan waafi ahayn waafaqsanaynna waxyaalaha ku qornaa waraaqda maxaa ay noqon karaan danaha kale oo ay dowladda dhexe ka yeelan karto musharax u tartamayo mid ka mida gobollada dalka dabcan anigu shaksiyan aragtideyda waxaan u arkaa ismaysa lahayn dawladdu mukhtaar baa issoo sharixi doona mise hadduu issoo sharaxo wuxuu noqon doonaa shaksi aad la fadgashaan marka maadaama ayagu aysan wadahadal oo toosa dhanka musharaxnimadiisa aysan kala gelin uuna muuqday nin u cadcad arrimahaas markuu tegay gobolkii dee waa waxay ku noqotay in carqaladeyn iyo ishoristaag lagu sameeyo doorashooyinkiisii ayadoo loo marayo qodobo aada laciif u ah san iyo raabkina aan lahayn adduunka kalena lagu masadiganayo caalam caalamka la tilmaamayna shuqul aysan ku lahayn ugu dambayntii marka aad cabdirashiid ahaan eegtid adoo og xaaladihii lasoo maray iyo dareenka dadka soomaalidu ay qabaan ma isleedahay waa wakti ku habboon inuu sheekh mukhtaar robow u tartamo koonfur galbeed muddo xilli kooban ay ka soo wareegtay markii uu soo galay heshiiskan wadahadalka kana soo baxay duurka maasha lilahi waa xilli ku habboon oo aada ugu habboon baan leelahay maxaa yeelay ma aha xilli xilliga shabaab kala tegeen maalinta uu muqdisho tegay ma ahayn lix sare ayay kasoo wareegtay marka muqdisho uu tegayena ka hor maalmo ayuu dagaal kula jiray shabaab marka taasaa kuwa cadaynaysa sheekh mukhtaar in rag badan oo maanta xil isaga dhigaya dowladnimada iyo arrimahooda waa isaga oga farag dhugan yahay ogana daacadsan yahay markay timaado in dalkaasu hadda xasilo lagu soo dabaalo
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirka hore ee gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya horena usoo qabtay xilka guddoomiyaha gobolka bay waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey waryahayga jaamac bulle jaamac waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaa inaanu la xiriirnay dowladda federaalka ee soomaaliya hase yeeshee aynu noo suurtogelin marka ugu horreysa inoo suurto gashana aanu idiin soo gudbin doono aragtidooda ku aadan arrintan
oror suuban dhegeystayaal mar kale halkaad qodobada warka iyo xubintii waraysiga ahaydba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ka jira waxbarasho lacag la-aana oo ay dad badan ka faa'iideystaan duruufuhuba ha iska adkaadeen ee dadka xeryaha ku nool waxa ay isku dayaan inay ka faa'iideystaan waxbarashada intii tabartooda cabdiweli maxamed waxa uu ka soo qaxay abaarihii ka dhacay soomaaliya kadib markii ay xoolihii ka leedeen haddana waa arday dhammayn raba dugsiga sare maxamed faarax shire ayaa warbixintan inooga haya cabdiweli maxamed dalaal waa konton iyo shan jir ka soo jida dalka soomaaliya sannadii labada kun iyo kow iyo tobankii xilligii abaarta cusleed ee ka jirtay dalka soomaaliya ayuu soo galay xeryaha qaxootiga dhadhaab isla sannadaasi cabdiweli waxa uu ku biiray dugsiga hoose dhexe iftin primary school ee xerada qaxootiga ee cagar dheere halkaas uu ka bilaabay tacliintiisa dugsiga hoose dhexe xaqiiqatan markii aanu miyigaas colay naga dhammaadeen baanu soo galnay abaartii markaana midna waxaanu dadkaygii iyo anigaba isku boorinay inaanu meeshaan waxaa lagu joogaa waxbarasho inaanu bilowno waxbarasho waxaanu ka bilownay marka ifsiin aniga iyo laba wiil laba gabar iyo iyo wiil iyo aniga waxaan ka wada bilownay iftiin primary iftiin baan ka bilownay filah alxamdulilaahi subxaana wa tacaalaana waa noo sakhiray waa halkaan aan marayna hadda maanta cabdiweli waxaa u suurta gashay inuu ka barmooso dugsiga hoose dhexe iftin primary school aadana dugsiga sare ee waa beriya xerada qaxootiga dhagaxley ku yaala halkaasoo isaga iyo saddex caruurtiisa ah ay hal maroo keliya u ka wada dhiganayaan galaaska labaad ee dugsiga sare maadaama maadaama aan jeclahay qaybtan caafimaadka horena aan brivatadan iyo luq- aan ka doortay aad waxaan u jeclahay maaragtay commistriga iyo physicska iyo biologyga aad baan u qiimeeyaa wallahi niyo markaas dee saynis ahaan baa loo galay mooyaane budgetkan saan u kala baxsan yahay ma ahayn dugsi lagu kala bixiyaa laakiin xagga primaryga saynis ahaan baa loo qaataa ma garad asagana waxaan ka keenay muxuu ahaa b plus aan ka keenay dadaalka badan ee cabdiweli iyo qoyskiisa ay waxbarashada u marayaan waxaa u suurta gashay in hal fasal oo keliya saddex caruur oo dhalay ay wada fadhiistaan halka shan kalan laay haatan dugsiga hoose dhexe iftin ay dhiganayaan ismaa cabdiweli oo hooyo laba caruur oo dhashayne waxay fasal keliya wada fadhiistaan aabbaheed cabdiweli v o eda ayaa waxay nooga waramaysaa dareenkeeda ku aadan iyadii iyo aabbaheed in hal maroo keliya ay dugsiga wada galaan faraxsanaa wax dhibaato oo hadda caqabada kala kulmaana ma jiro wallahi bilaa hadda hamigeyga aniga waxaan jeclay ilaa jaamacad sida heer jaamacad wallahi dhagtaa jeclaa inaan hor cabdiweli caruur fara badan ayaa iskuulka ula dhigtaa wuxuuna kusoo labistaa labiska iskuulka ee dugsiga sare waa beriya xerada qaxootiga ee dhagaxley isdiilaa gasha ma garad waxay leeyihiin eh, waxay ugu badan hababa ugu badan oo ay ku dhawaaqaan waxaa ka mid ah meesha odaga aan waxbarasho ka rabo oo rabo rajo ka rabo annagina aan dayacayno waxaa weeyaan kudaysho wacan way leeyihiin sambir aad bay usoo dhaweeya arrintaa ku faraxsan yihin qoyska cabdiweli u gogo-ay inay wax ka bartaan xeryaha qaxootiga dhadhaab kana soo hoyee natiijo wax ku oola ayaa intooda badan habeenkii iyo xiliyada muraajacada ay sameynayaan hal meeloo keliya isugu yimaado maxamed cabdiweli maxamed oo uu dhalay cabdiweli waxa uu sanadkani u fadhiisanayaa itixaamka dugsiga hoose dhexe galaaskiisa sideedaad qoyskooda ayaa habeenkii hal meeloo keliya buugaagta ku wada akhristo aabe wax badanaay hoorka ku faraxsanaay waana ku daydaa soo gorto aabe habeenka wax la akrista wax kasta oo noo faa'iideeya ayna maaddooyinka ku adeegya u fueday habeenka revision u sameeya cabdixakiin xasan cabdi waa arday dhigto dugsiga sare waa beri xerada qaxootiga ee dhagaxley kursiga cabdiweli xiga ayuuna had iyo jeer fadhiistaa isagoo aad u danaynaya in nin ka weyn ay wax wada bartaan su-aalaha qaarna xilliyada qaar ay ka wada jawaabaan layliga la siiyana hal mar oo keliya ay ka wada shaqeeyaan cabdulla waxaan ka helaa eh, f- waxaan ka helaa dhiirigelin sida inaan dhalinyaro ahay asagoo daweyn asagoo qof weyn oo konton sh- shan sano jira oo ila akhristay hal galaas marka waxaa ii noqotay inaan dhiirigelin dhiirigelina ii noqotay inaan waxbarashadii aan sii wato oo aan heer sare aan kasii gaar aabahayga iyo waalidiintayga iyo adeeg wixii aan garanayo iyo soomaali dhammaan baan ku- waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliya hadday weyn yihiin hadday yar yihiin dhammaantooda inay wax- wax bartaan shaafici daahir oo ah guddoomiyaha dugsiga waa beri ee cabdiweli uu dhigto ayaa wuxuu iga waramayaa dadaalka faraha badan ee cabdiweli uu ka muujiyey waxbarashada iyo dhiiranaanta caruurta dugsiga ay wada dhigtaan uu siiyo ardada ugu horeysa ayuu ku jiraa aad iyo aad macalimiintu xataa wada jecel yihiin iyo maamulka iyo annaga dhanba ardada ugu horeeya ayuu ku jiraa ardada ugu waxbarasho fiican ayuu ku jiraa dadaal badan ayuu sameeyaa ardada ugu markii makiska uu soo baxa kuwa ugu wanaagsan ee safka hore ayuu ka qayb galaa een awaard garayno wakhtiyada aan iskuullada aan xirayno ayuu ku jiraa wuxuu la imaaday saddex boqol iyo soddon iyo saddex ayuu la imaaday cabdiweli oo dalka soomaaliya labadii kun iyo kow iyo tobankii ka yimid iminkan waxa uu doonayaa in sannadaha soo socda isagoo dhakhtara dalka soomaaliya dib ugu noqdo wuxuuna ii sheegay in hamigiisu uu yahay ka baahi bixinta tacliin darrida faraha badan ee ka jirta dalka soomaaliya sidaasina waxaa ii sheegay cabdiweli maxamed faarax shire v o a gaarisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan marka la dhegeystan dhammaantiin baalkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington magaalada ottawa ee caasimadda dalka canada oo ka mid a meelaha ay soomaalida ugu badani dalkaasi kaga nool yihiin ayaa waxaa guddiga waxbarashada u tartamaya cabdiraxmaan cumar kaahin cabdiraxmaan waxa uu sharaxan yahay maamulka dugsiyada waxbarashada afka faransiiska oo markaa laga yimaado gobolka cubek ay degmada ottawa ay xuduud leeyihiin guddigaas uu maamulo guddigaas uu yahay ka ugu weyn ee maamulo ottawa iyo nawaaxigeeda haddaba khadka telefoonka ee magaalada ottawa ayaan kula xiriiray cabdiraxmaan kaahin waxaanan weydiiyey waxaa ku keenay inuu tartamo
walaal waxaa igu dheliyey baahida jirta ee gaar ahaan weliba ummadeena soomaaliyeed haysata magaaladan ottawa aniguna aan deganahay miga in sagaal iyo labaatan sannadood ku dhow aan markhaati ka ahay maadaama macalilaan ahaan jiray aan ka dhigi jiray iskuuradaasi mar kalena muxuu ahaa aan la shaqayn jiray ciyaarka khatarta ku sugan mar kaloo saddexaadna aan consultadan ahaa oo ontario macalimiinta project aanu sameeyey sidii qualityga iskoolka loo hagaajin lahaa anoo markhaatiintaa ka iyo baahida umadeena haysata ayaan maxaan ku adaa go-aan gaaday inaan uga aan ka jawaabo baahidaas waan gartay marka waxyaabahaad aragtay ee u baahan in wax laga qabto waa maxay walaal waxyaabahaan arkay aada bay u badan yihiin haddaan soo koobo saddex qeybood baanu kala qeybin mid waxa weeye institutionka iskoolka iskoolka faransiiska oo la sameeyey muddo imika soddon sannadood buu jiraa intaa wixii ka horeysay waxay ku hoos jireen muxuu ahaa kuwa ingiriisiga madax banaanibay weydiisteen way ka hoos baxeen soddonkii sannadood ugu dambeeyey soddonkaas sannadood ugu dambeeyna waa soddonkii sannadood soomaalidu si badan ay magaaladan u timid wadankan ontario gaar ahaan magaalada ottawa marka iskoolada qaarkood ayay soomaalidu boqol kiiba siddeetan yihiin iyo marka la eego cadaan iyo dadkan cadaanka hayna boqol kiiba sagaal iyo sagaashan ay yihiin macalimiinta iyo administrationkuna badankoodu boqol kiiba sagaal iyo sagaashan waa waxa weeyaan waa cadaan iskoolka dad ka dhigata iskoolada qaarkood dadka ka dhigtaana maahan cadaan badankoogu marka waxaan isku dheeli jirnayn dadka iskoolka taga iyo macali muuqooga iyo macalimiinta marka dheelitirni ka maqan halka diversityga ayaa jirta iyo taasina waxay keentay is-afgaran waa mid waa taa weeyi ta kalena waxa weeyi dhaqan baa lagu dhaqmaa iskoolada faransiiska imiga oo qofka logu lagu diidaa inuu iskool faransiisa tago amba lagu aqbalaa dhaqankaasi waa sharci la ansixiyey kun iyo sideed boqol iyo dhowr iyo lixdankii waktigii dowladda federaalka canada la sameeyey marka waxaa la isweydiiyey wa ayo francofonko faransiiska ku hadla dadkii waktigaa u badnaa unbaa lagu soo koobay laakiin wixii imiga wadankan jooga ee amba jabuuti ka yimaado oo ay kamid tahay wadana faransiiska ku hadla amba algeria ka yimaada amba tunisia ka yimaada ama faransiiska ka yimaada sharcigaasi weli uma aqoonsan inay yihiin dad francophona marka hadday iskoolka tagaan faransiiska waxaa la yidhahdaa waa privilege maahin reed aada u leedihiin marka sharcigaas waddankii sunada ugu dambeeyey ururada communityga ayaa aada iyo aada arrintaasi uga doodayey imigadan kula hadlaya maxkamadda ayay arrintaas taalaa waxaan rabnaa kuwaana inaan moogtahay dee si deg dega looga bedelo wax waan gartay waan gartay waxaad doonaysaad ku biirtid guddoonka waxbarashada ma jiraan dad kale oo soomaaliya amaba wadamada kalead sheegtay ee faransiiska ku hadla oo guddoonka ku jira haddiise aad ku biirtid oad ku guulaysatid siyaasadaha aad doonaysid inaad wax ka bedeshid maxaa ka mid ah waxaa kamid ah horta dadka ku jira imig ahaan dadku waa labiyo toban qof weeyaan waxaa ku jira waa inan madow waa inan soomaaliyeed oo imiga muddo sanad ka yar la magacaabay waayo qof meesha ku jira baa ka baxay marka waxay sameeyaan qof bay magacaabaan inan soomaaliyeed oo reer jabuutia ayay magacaabeen inantaas bay ku jirta rooda ayaa la dhahdaa inantaa baa ku jirta imiga ahaan kelideed qof muxuu ahaa aan caddaan ahayn koob iyo tobanka kaleo dhan waa caddaan weeyaan tartanka imiga kuwa ku jira intaan garanaya waxa weeyaan waa aniga inan kaleo maxaan kula tunisiana iyo inan kale oo carabiyada lakiin waddanka tahay aan garanayn haddii saddexyada kale aan ku aan ku guulaysano iyo inantaa sii joog joogto waxaan noqonaynaa afar qof oo muxuu kasoo jeeda dee dhaqan kaloo ka duwan dhaqanyada meesha haystay taasi waxay noo fududeyn karnaa inaan isla fahano oon dhaqanka meesha jira aan bedinlo oo aan ka dhigno dhaqan maxaan ku ahdaa waktiga maanta aan taaganahay ka jawaabaya waxaad weydiisay su-aal ku saabsanaad priorityga maxaan sameyn lahaa priorityga waa saddex mid waxa weeye iskoolku inuu noqdo iskool ka jawaabaya waktiga maanta uu taagan yahay hore waxaanuu sheegay in iskool ku dhaqmaya sharciyooyin la sameeyey kun iyo sideed boqol iyo dhowr iyo lixdankii markaasi iskoolka wuxuu dib uga hooseeya waktigu taagan yahay in iskoolka la cusbooneysiiyo oo waaqigu taagan yahay la keeno priorityga ugu hore weeyaan ta labaad taababay sii xoojinaysaa oo ah in iskoolka dib loo cusbooneysiiyo xitaa waxyaabooyinka sida wax loo dhigo amba dadka wax loo barayo aba waxyaabooyinka laga filanayo in qudhadeedana dib loo evaaliyo oo iskoolka dib laisku su-aalo ta saddexaadna waxa wey wixii ku saabsan maxaan ku dhahdaa diversityga iyo identityga waayo iskoolka qubladiisu iyo communityga francophonkan la tartamaan aan ku dhex jiraan kamid nahay qubladooda waxaa ku jira waxa la dhado crisis identity ayay iyay- iyay leeyihiin ay qabaan de- muddoomiga muddo fara badan taasina waxaa loo baahan yahay in aragti cusub la keeno oo la yidhaahdo qofka bini-aadanku maaha inuu keliya cid madow amba africa amba soomaaliya keliya maahin wixii aan wala wadaagnina aan isla shargarano wixii kale aan ku duwanin aan istixraan marka taasi waxa weeye waa tasaddexaad ee raacsan oo ku saabsan en- en question of identity waan karta ugu Inay dambeyntii noqoto- ha, ha ugu dambeyntii rajada aad ka leedahay inaad guulaysatid wala rajadu aada bay u badan tahay waayo in dadka badankoogu ma codeeyaan inantii ruux dumar amiga meesha haysta oo joogay en, lama dhowr iyo tobankii sanadii ugu dambeeyey mar walba waxay ku badin jirtay sagaal boqol oo cod xaafadahan iska soo sharaxaya waa xaafado aada iyo aada ay soomaalidu ugu badan yihiin waa shan afar xaafadood weeyaan ay soomaalidu aada ugu badan yihiin ottawa haddii markaa dadkaa soomaalida ay dhibaatada haysato ana aan rabo inaan si xaqa ugu hiiliyo ay soo baxaan iyagu mas-uuliyaddooda qaataan en, si fudud baan ugu guuleysan karnaa hadda waxaan bilownay inaan dadkaan garanayno ee liistigaan haysano aan ugu tegno xaafadahooga aan baraarujino haddii waxaan ka filanayno ay soomaalidu ay sameeyaan ay soo baxaan ay codeeyaan yacnihii en, waan badin ka arrintaas si fudud baan ku badin karnaa ha laakiin dhaqan ahaan dadkeenu inta badan ma codeeyaan
waayahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cumar kaahin oo u tartamaya guddoonka waxbarashada ee magaalada ottawa ee dalka kanada khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuu iigu warramaya arad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington haatanna waa heestii daliya dunyo fanaaniinta lul jilani iyo axmed naaji sacad
amar ilaahi axmed naaji sacad iyo luul jiilaani codkooda macaan iyo heesta macaan baan halkaa ku dayna dhegeystayaal halkaa kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waana idaacaddeenii ayay u dambaysaa maxamed cabdisan dheere jaamac buulo jaamac iyo dhanka soo saarista oo bashiir abiikar cabdulaahi ah ismaqal dambe oo xiise la ayaan idin leenahay